بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسigeenan waxaynu ku qaadan doonaa in shaa allahu tacaalaa dawaa'irtii addawaa'ir alcaruudiya la yidhaahdo ayaan halkan ku qaadanaynaa run ahaantii dawaa'ir alcaruudiya waxay u baahan tahay qofka isagu arkayo iyada oo sabuurad lagu qorayo ama inta warqad loogu dhigo hortiisa uu ku arko taasunbuu ku fahmi karaa laakiin inta badan codka oo keliya waa adagtahay siday dadka ugu fahmaan waa inuu qofku macallimka ah macallimku sabuurad soo qaato sabuuraddaas marka ardaydii uu ugu dhigo ama ha ku arkeen isagoo si toosahoo mubaashirahoo life ha arkeen ama ha arkeen maaragtay suurad laga qaaday isagoo ku sharxayo oo video camal ah inuu arka mooye way adag tahay cod keliya sida ay dadku ku fahmaan laakiin in sha allahu tacaalaa bal waxaan isku dayi doonaa in kasta oo haddee ardayda aanu ku tusay qeyb ka midihii ee sabuurad aanu ku tusay laakiin haddana dadka aanu meesha goobjoogga ahayn maadaama aysan video aysan ahayn bal intii tabar ah inaan u faahfaahiyo baan isku dayi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo si ay dadku u fahmaan khaliil ibn axmed alfarahidi raximahu llahu tacaala waxa weeyaan dawaa'ir buu sameeyey oo uu iskugu keenkeenay buxuurtii oo gabayada ay lahaayeen oo iskugu soo ururshay oo isku waawaafajiyey koox koox isku waafajiyey marka waxay yidhaahdaan dawaa'irtan waa wax uu ku magacaabay khaliil ibn axmed yacni cadad mucayanahoo la garanayo buxuurta ka mida qeyb buxuurta ka mid ah ayuu ku magacaabay oo kulminayo isku ekaansho xagga maqaaicda ah xagga maqaaicda maqaatic marka waxaan u jeedaa waa asbaabta iyo awtaada ayay iska shaashaabahaan tashaabuha darteed buu marka isugu keenaa asbaab marka la leeyahay waa asbaabta aynu soo barannay oo laba sabab unbay ahaayeene sabab khafiifa iyo sabab thaqiila oo sababka khafiifka la yidhaahdo xaraf mutaxarikoo hormaray xaraf xarakaysanoo hormaray oo xaraf reeban ka dambeeyo amase sabab thaqiil la yidhaahdo oo laba xarafoo mutaxarikoo labaduba xarakaysan yihiin ah awtaadda markaan leeyahayna waa jamcu watad watadkana waxaa la yidhahdaa laba u qaybsamaan awtaadu watad majmuuc iyo watad mafruuqa horaan u soo barannay waxaasoo idil kitaabkeennan ku soo sharaxnay watadka majmuuca ahi waa laba mutaxarikoos oo maaragtay saakin uu ka dambeeyo bimacnaa laba xaraka laba xaraf oo xarakaysan oo xaraf reeban oo ka dambeeyo majmuuca la yidhaha watad majmuuca loo yaqaanaa amase waxa weeyaan laba xarako oo xaraf reeban u dhaxeeyo oo la yidhaahdo mutaxarikaan baynahumaa saakin laba xaraf oo xarakaysan oo xaraf reeban dhexdooda uu yaallo kaasna watad mafruuqa la yidhaahdaa marka arrimahaas ayaa dawaa'irta la yidhaahdaa daa'irooyinkaasi horta daa'ira af soomaali markaan ku fasirno waa goobaabin wey ama wareeg isku wareegsan ma ahan dee waad garanaysaa markii handasada qofkii dhigtay wax la yidhahdo mustatiil iyo wax la yidhahdo muthalath iyo wax murabbac la yidhaahdo iyo wax daa'ira la yidhahdo waxbay leeyihiin marka mustatiil ma aha murabbacna ma aha muthalathna ma aha waa daa'ira la yidhaahdaa goobaabin wareegsan ama seerkal wixii la yidhaahdaba yaa loo yaqaanaa calaamadaasoo kale baad sabuuradda ku qoraysaa dawaa'irtaas marka shan ayay ka kooban tahay daa'irada koowaad waxaa la yidhahdaa daa'irat almukhtalifa baa la yidhaahdaa mukhtalaf ama mukhtalif kii aad tidhaahdaba ismu mafcuul ismu facalkaa ka dhigtaba daa'irada labaad daa'irat almu'talif baa la yidhaahdaa daa'irada saddexaad daa'irat almujtalab ayaa la yidhaha ama mujtalib daa'irada afraad waxaa la yidhahdaa daa'iratu almushtabih midda ugu dambayso shanaadna daa'irada shanaad daa'iratu almutafiqa la yidhahdaa daa'irooyinkaas ee midda ugu horeysa waxaa niri waxaa la yidhaahdaa daa'irat almukhtalaf daa'irat almukhtalaf waxaa jira oo ay culammadu sameeyaan oo dawaa'irta buxuur mustacmalahoo la isticmaalo iyo mid muhmalah annaga midda muhmalaadka ma isticmaaleyno muhmal midaanan wax macnaha ay leedahay aan jirin waa ka tegayna siday loogu magacaabay baan anagana u ihmaalinayna uga tegaynaa kuwa mustacmalka unbaan ku maarata ku gaabsanayna haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo qadaro daa'irada ugu horeysa waxaan ii waxaa la yidhaahdaa oo shanta dawaa'ir ka mid ah daa'irat almukhtalifaa la yidhaahdaa daa'irat almukhtalif waxay kulmisaa saddex baxar oo mustacmala oo buxuurta shicirka ka mid ah baxarka koowaad baxru tawiila la yidhaahdaa baxarka labaad baxrulmadiid baa la yidhaahdaa baxarka saddexaadna baxru basiid ayaa la yidhaahdaa saddexdaa baxar oo mustacmala ayay daa'irat almukhtalif ay kulmisaa markan bal waxaad samaysaa qoobaabinaad samaynaysaa ama daa'ira samaynaysaa daa'irada markaad samayso korkeeda jiitimo yaraad ka bixinaysaa jiitinta koowaad miim baad ku qoran miim baad ku qoranaysaa inta kor u jeedid kor u dheeraysid yaad korkeeda waxaad ku qoraysaa yacni jiitin yaraad koobaabinta korkeeda ka bixin markaasaad miim ku qoran xoogaa baad ka soconaysaa jiitin labaad baad kor u qaadi ood kor uga jiidi khad yaraad kor ku samayni waxaad ku qoraysaa jiim cabaar yaraad ka soconaysa haddana waxaad ka bixinaysaa daa'iradii ama goobaabintii korkeedii xariiq dheer baad kor uga bixinaysaa ama jiitin markaasaad kaaf ku qorani macnaha saddexdaas waxay noo kala maalayaan saddexdii baxaaroo aan soo sheegnay miimkii aan ku idhi ka bilow hoostiisa calaamadii dheereed kor baad u jiiday miim ku kor qortaye horteeda dhanka bidixda markay aad dhinaca ku qorato dhankaaga bidixda ah daa'irada korkeedana ah jiitintii hoosteedana ah oo jiitinta aad kor u dheerayso miimka ku qortay horteeda laba alif iyo goobaabin ku qor laba jiitimo laba xariiqoo yaryara oo isgarab yaallo iyo reeb baad ku qori xoogaa baad ka durkaysaa hal xariiq iyo reeb baad qori yacni wareeg hal xariiq reeb markaan kuleeyahay yacni waa waa waa wxuweye waa goobaabin yarood qorayso weeyaan ama wax markaad af carabiga far carabiga qoraysana khamsa oo kaleeto shanay u dhigmataa haddaad goobaabinta markaan kuleeyahay yarta ah ama maaragtay haddii aad xisaabta laatiinka qoraysana zero camal aad qoraysaa wax yaraad ka soconaysaa waxaad qoraysaa laba alif ama laba jiitin iyo wareeg yar horaad u soconaysaa meeshii kaafka markaad tegtid hal xariiq iyo goobaabin yar hal xariiq iyo goobaabin yar baad ku sii xijin xoogaa yaraad ka soconi laba xariiqoo isku xigta iyo goobaabinta zeerada camal ah ama sifirka ah iyo yacni khamsada ah ayaad ku xijinaysaa haddana wax yar ka soco hal xariiq iyo reeb yacni wareeg yar baad ku dhigaysaa oo zeeradii oo kale ah wax yar ka soco ilaa ima waxaad ku dul wareegaysaa daa'iradii korkeedaad ku dul wareeganaysaa waxaad qortaa laba xariiq iyo goobaabin yar oo zeeradii camala wahaakada saasaad u wadaysaa intaad markaa qorato daa'irada ku sawiran oo aad saddexdaa xaraf mid walbaba inta xariiq dheer u bixisay midna aad miim ku kor qoratay midna aad jiim ku kor qoratay midna aad kaaf ku kor qoratay oo haddana xariiqimo yaryar aad ku hoos dhigtay iyo goobaabino yaryar aad ku dhigtay sidan kuusoo sheegay yaa marka kuu tafsiilinaya waxaad ka bilowdaa baan ku dhahayaa miimkii ka bilow miim markaad ka bilowdo waxaad helaysaa baxarka la yidhaha baxru tawiil miim maxaa kuugu hoos yiilay waxaa kuugu hoos yiilay laba xariiqtin iyo goobaabin yar horaa u socotay hal xariiq iyo reeb yar oo wareeg ah reebkii ah yacni wareegii yarka ahaa horaa u socotay laba xariiqtin laba xariiqtimood ama laba jiitimood iyo reebkii yarka ahaa ee wareegga ahaa wahaakada baxarka baxru tawiil la yidhaahdo baad helaysaa oo maalan baxru tawiil wuxuu ka bilowdaa watadkii majmuuca ahaa oo sawir khafiifa uu la xidhiiro markaa labada xariiq fiiriso miimka markaa ka bilowda laba xariiq timi iyo waxaan ku idhi iyo wareeg baan ku idhi marka wuxuu noqonayaa facuu buu kuu noqonay hal xariiq iyo reebna lun buu kuu noqonayaa facuulun baad heshay haye markaad xoogaa labadaas shanta xarako ka soo baxdo laba xar laba xarako oo laba xariiqa iyo reeb iyo waxaad tegaysaa hal xariiq iyo reeb iyo hal xariiq iyo reeb wuxuu kuu noqonayaa mafaa oo watad majmuuca ah iyo cii oo saw khafiifa iyo lun oo saw khafiifa mafaaciilun halkaas waxaa kaagu soo baxday facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun baa kuu soo baxayso waa taa weeyaan waxaad midda labaad tag marka jiimkii tag jiimka markaad tagto waxaa kaaga bilaabanayo oo ou jiimka ku hoos yiila hal xariiq iyo reeb iyo laba xariiq iyo reeb ku sii xigay iyo hal xariiq iyo reeb iyo hal xariiq iyo reeb meeshaas markaad jiim ka bilaabatana jiimka markaad ka bilowdana baxarka baxrumadiid la yidhahdaad helaysaa baxrumadiidna muxuu ahaa faacilaatun faacilun faacilaatun buu ahaa marka jiimka maxaa kuugu hoos yiilay hal reeb hal hal xariiq iyo reeb waa faa waa saw khafiifa waxaa kuugu xigay laba reeb iyo laba laba laba xariiq iyo reeb baa kuugu xigay laba xariiq timo iyo reeb baa kuugu xigay maxaa muxuu noqonay faa baa tiri cilaawa watad majmuuca kuugu xigo marka macnaheedu watad markaad rabta baxrumadiid waxaa weeye sabab khafiifa iyo maaragtay watad majmuuca ayaad maaragtay oo isku xigo ayaad baxru baxru maxaa la yidhaha baxrumadiid aad ka helaysaa weeyaan baxrumadiid taasaad ka heli waxaan tegaynaa marka baxarkii saddexaad kaafka meeshiisa markaad joogto markaad ka bilowdo kaafka baxarka la baxrubasiid baad heli kaafka maxaa kuugu hosiila hadaaya aad ku qoratay waxaad ku qoratay hal hal xariiq iyo reeb iyo hal xariiq iyo reeb xoogaabaad ka socoto laba xariiq timo iyo reeb hal xariiq iyo reeb laba xariiq timo iyo reeb saasaad u waday markaasu wuxuu kuu noqonaya isagana baxarkiisa muxuu ahaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun buu ku ahaa mus markaad tiraa iyo taf markaad rabto baxrubasiid laba sababoo khafiifaad hormarinaysaa markaasaad watadka majmuuca ku xijini mus iyo taf waa israacinaysaa laba sabab khafiifa waa cilin watadkii majmuuca ahaa weeyaan faacilinta haddana ku xijini sabab khafiifo horeeyo iyo watad majmuucahoo ku xigo weeyaan halkaas waxaan uga soo baxnay daa'iradii koobaad oo daa'iratlmukhtalif la yidhaahdo saddexdaa baxaray kuu kulmisay marka qoraalkaad ka garan kartaa qiraa'ada markaad akhrinayso waxaan ku dhahayaa iqra' min miim taxsul calaa tafciilaati atawiil miim ka bilow qiraa'ada waxaad helaysaa tafciilaadkii baxru tawiil markaasaan kuu sii caddeeyo tawdiixa waxaan kugu yidhi waxaad ka bilowda watad majmuuca oo la xidhiira sawo khafiifa waxaad helaysaa baxru tawiil madiidka markaan tagna waxaan ku leeyahay jiim qiraa'ada ka bilow baxru madiid baad heliye oo markaa kuu sii waadixiyana noqonayo baxrulmadiid wuxuu ka bilowdaa sawo khafiifa ayuu ka bilowdaa watad majmuucana uu ku xigo ayaa la yidhaahdaa watad majmuucana uu ku xigo ayaa la yidhaahdaa saw khafiifa watad majmuuca uu ku xigo isagana waa madiidka halkaa uga baxnay kan saddexaad oo basiidka waxaan ku dhahayaa kaaf ka bilow waxaad helaysaa tafciilaadkii baxrubasiidkaad helaysaa oo isaguna wuxuu ka kooban yahay laba sababoo khafiifoo awal ka taallo isku xigto huma uu ku sii xigo maaragtay watad majmuuca uu ku xigo daa'iradaas daa'iratu lmukhtalif halkaasaan uga baxnay daa'irada labaadaan gelaynaa daa'irada labaad waxaa la yidhaha daa'iratu lmukhtalif sidaan daa'ib kuugu sheegay laba baxar basay noo kulmisaa labadaa baxar baxruwaafir iyo baxrulkaamila la kala yidhaahdaa baxruwaafir iyo baxrulkaamil ayaa la kala yidhaahdaa daa'iradiioo kale noo qor wareeggii ama seerkalkii ama goobaabintii noo qor markaad qorto jiitim yar bixiyo miim ku qor jiitim labaad bixiyo jiim ku qor labadaas weeyaan labadaasaan dhiganaynaa wareegii korkiisa marka waxaad ku qorataa miimka hoostiisa laba xariiqtimo iyo reeb qor jiimka hoostiisa saddex xariiqtimo iyo reeb ku qoro yacni hore u sii wado laba xariiqtimo iyo iyo reeb haddana ku xiji hore u sii wado laba xariiqtimo keligood iyo saddex xariiqtimo iyo waxaad qortaa laba xariiqtimo gooni ku dhig xoogaa ka durki hal xariiqii reeb ku xiji xoogaa ka durug laba xariiqii reeb ku xiji hore hore u sii soco saddex xariiq iyo reeb ku qoro intaasaad samayni marka baxru waafirkaan bilaabaynaa baxru waafir markaa rabto baxru waafir markaa rabtaahi miimka aan kuu sheegay xariiqintaa oo saddexda ji labada jiitimo iyo reebka hoostooda uu ku yaallo hoostiisa uu ku yaallo ka bilow markaad tidhaahdo laba xariiqtimo iyo reeb waa watad majmuuca wey watad majmuuca ayaad ku bilaabay baxarka baxru waafir ayaa la yidhaahdaa marka markaasna waxaad ku sii xijisaa saddex riiqtimo iyo reeb muxuu noqonayaa wuxuu kuu noqonayaa mufaacalatun mufaacalatun facuulun buu kuu noqonay mufaa watad majmuuca wey calaa waa sabab thaqiila wey tuntana sabab khafiifa weeyaan mufaacalatun waad haysaa haddana sidii oo kale mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun facuulun baa isku xijini baxarkaas waxaa la yidhahdaa baxrul waafir waad arki doontaa ee marka haddii aan ku sii waadixiyo waxaan ku yidhi waxaad ka bilowdaa baxru waafir markaad rabto miimka ka bilow tafciilaadkii waafirkaad helaysaa qoraalkaas adoo raacraacayo haddaan ku sii waadixiyo kuu caddeeyana baxru waafirka wuxuu ka bilowdaa watad majmuuca ayuu ka bilaabanayaa baxru waafir watad majmuuca ka bilowdaa laba sabab oo kan hore thaqiil yahay kan dambana khafiif yaha ku xigo waaye baxarka labaad ee daa'iradan ay noo kulmisay baxru kaamil baa la yidhaahdaa baxru kaamila la yidhaahdaa mutafaacilun mutafaacilun weeyaan waxaad ka bilowdaa jiimka ka bilow mutafaa laba sabab khafiif sababkii thaqiilka hormari sababkii thaqiilka ahaa labada xaraka hormari sababkii khafiifkaana ku xiji markaa ka bacdina watadka majmuucana kusii xiji weeyaan mutafaacilun ko mutafaacilun mutafaacilun baa kuu soo baxayso waxaad haysataa baxarka baxrukaamil la yidhaahdo marka baxrukaamil markaan ku iraahdo iqra' min jiim jiimka ka bilow waxaad helaysaa baxrulkaamil markaas wuxuu noqonayaana sabab thaqiila tafcilo lagu bilaabay sabab thaqiila tafcilo lagu bilaabay oo sabab maaragtay maxaa la yidhaahdaa mutafaacilun weeyaane sabab laba sababbaa lagu bilaabo kan hore uu yahay thaqiil kan dambena uu yahay maxaa la yidhahdaa khafiif uu yahay oo watad majmuuca uu ka dambeeyo baxrukaamilna halkaas ayuu isaguna sidaasaa lagu helaa daa'iradaas marka daa'iratlmu'talif labadaas bisay noo kulmiso waanu ka baxnay daa'irada saddexaad waxaa la yidhahdaa daa'iratlmujtalib iyaduna saddex baxaray noo kulmisaa saddexda baxar waa baxrul hasaj baxarka la yidhaahdo ama baxrurajaz baxarka la yidhaahdo oo kan labaad ah iyo baxruramal saddexdaas baxaray kulmisaa alhasaj waalrajaz waalramal saddexdaas ayay noo kulmisay daa'iradii ama goobaabintii ama sarkalkii qoro oo dhinaca maarata ku kor qoro markaad qorato waxaad samaysaa kan koobaad miim u dhiga calaamaddii jiitintii sidaan hore kuu soo baray inta jiitin dhigtid miimka ku kor qor miimkaas hore uga soco haddana mid kale samayseen nuun ku dul qoro hore uga soco mid kale qoree jiim ku dul qoro saddex ilaa saddex baxaraan rabnaa inaan ka hadalne kan koobaad miimka hoostiisa waxaad ku qortaa laba jiitin iyo reeb oo goobaabin u jeeda reebkaasi nuunka hoostiisa waxaad ku qorataa hal jiitin iyo goobaabin ka fogee xoogaa haddana hal jiitin iyo goobaabin xoogaa ka fogow laba jiitin iyo goobaabin xoogaa ka fogow hal jiitin iyo goobaabin jiimkii tag jiimka hoostiisa waxaad ku qorataa hal jiitin iyo goobaabin xoogaa ka soco xoogaa ka durug laba jiitimood iyo iyo iyo goobaabin oo reebkii ah camal ah hore xoogaa ka soco hal jiitin iyo reeb xoogaa ka soco hal jiitin iyo reeb intaasaad qoranaysaa marka haddaad miim ka bilowdo baxrulhasaja kuu soo baxaayo baxrulhasaja kuu soo baxaayo isaguna muxuu ahaa mafaaciilun fa mafaaciilun mafaaciilun buu ahaa mafaaciilun mafaaciilun baa la yidhahdaa marka bal fiiri watad majmuuca ayaad ku bilaabaysaa mafaa waa watad majmuuca ciilun laba sababa khafiifa wey mafaa watad majmuuca kuugu xigsanaya ciilun saasaad u wadi kaa waa hasajkii weeyaan rajaskii tag baxrajaskana waxaan ku leeyahay nuun ka bilow calaamaddii nuunka ahayd ka bilow isagana waxaad helaysaa baxarka la yidhaahdo baxrurajas ayaad helaysaa isaguna muxuu ka koobnaa mustafcilun mustafcilun mustafcilun la yidhahdo ka koobnaa horaa u soo baratay buxuurtaasi horaa kuugu soo sharxa waad aragtay marka macnaheedu waxa weeye laba sabab oo khafiifa oo watad majmuuca ka dambeeya weeye mus waa sabab khafiifa taf waa sabab khafiifa cilunna watadkii majmuuca ilaa aakhirka saasaad ku wadaysaa daa'irooyinkii waxaa kuu soo baxaya markaa saa u haysato baxarka la yidhaha baxrulhasaj baxrurajas baan u jeedaa baxrurajas waxaa kuu soo baxayo baxrurajas ayaa kuu soo baxaya weeyaan laba baxaraan ka baxnay kan ugu dambeeya daa'iratulmujtanib ay leedahay waa baxruramal baxruramalkana jiimka ka bilow baan ku dhahayaa baxruramal aad helaysaaye isaguna wuxuu ka bilowdaa baxar ramalka sabab khafiifa oo watad majmuuca la xiriiro oo muxuu ahaa ramal markaan idhaahno faacilaatun faacilaatun faacilaatun buu ahaa horaa u soo marnay oo maaragtay safiyudiin alxulli iyo mafaatixulbuxuurkii yaa hore kuugu soo sheegay marka jiimka hoostiisa ka bilow waxa weeye sabab khafiifuu ka bilowdaaye faadhe watad majmuuca ku xigi cilaa saddexdii labadii jiitin iyo reebkii wey faacilaatun faacilaatun saas u wad markaa saasaad ku wadaysaa weeyaan daa'iradaasna waxay kulmisay saddexdaa baxar baxrulhasaj baxrurajaz baxruramal ayaana halkaasaan uga soo baxnay saddex daa'iraynu ka baxnay daa'irada afraad waxa weeyaan daa'irat lmushtabih baa la yidhaahdaa ama mushtabah kaa tidhaahdaba iyadu waxa weeye waa daa'irada ugu tiro badan maaragtay buxuurta ay kulminayso waxay kulmisaa lix baxaray kulmisaa lix baxaray kulmisaa lixda aan kuu tiriyo kan koobaad waa baxru sariic kan labaad waa baxru munsarix kan saddexaad waa baxru khafiif kan afraad waa baxru mudaaric kan shanaad waa baxru muqtadab kan lixaad baxru mujtathi weeyaan lixdaa baxar ayay kuu kulmisay idan marka waa daa'iradeedu waa inay tiro badataa goobaabintiibaan xag dhiganaynaa markaasaan markaan daa'iradaas qorno ama goobaabinta ama seerkalka aan qorno korkiisa calaamadda koowaadan ku dhigana miim noogu dhig miim noogu dhig xoogaa ka soco ee haddana jiitin kale kor u bixiyo korkeeda waxaad noogu qortaa jiim xoogaa ka soco ee waxaad jiitin kale jiidan waxaad noogu dhigtaa daal xoogaa ka soco ee jiitin kale kor u bixiyo waxaad ku qortaa kaaf xoogaa ka soco ee jiitin kale kor u bixiyo ra' ku qor xoogaa ka soco ee jiitin kale kor u bixiyo nuun ku qoro lixdii waa kuwaas wey kan koowaad miimaan ka dhignay kan labaad jiimaan ka dhignay kan saddexaad daal baan ka dhignay jiitinta afraad waxaan ka dhignay kaaf tan shanaad ra' baan ka dhignay tan lixaadna nuunaan ka dhignay intaa markaa samaysatid miimkii hoostiisa waxaad ku qorataa hal jiitin iyo reeb oo goobaabin ah waxaad ku hore u soco ee jiitin iyo iyo iyo goobaabin qor hore u soco ee laba jiitin iyo goobaabin qoro jiimkii tag marka meeshii jiimka hoostiisana jiitin iyo goobaabin yar ku qoro hore uga soco waxaad tagtaa daalkii jiitin iyo goobaabin yar ku qoro waxaad tagtaa meeshii kaafka tag laba jiitin iyo goobaabin yar ku qoro meeshii ra'da tag hal jiitin iyo goobaabin ku qor haye nuunkii ugu dambeeye tag hal jiitin iyo goobaabin ku qoro hore ka soco ee hal jiitin iyo iyo goobaabin iyo hal jiitin kale ku qoro lixdii waa kaaga soo baxay haddaan kuu sii waadixiyo waxaan ku dhahayaa markaa ku idhaahdo miim ka bilow waxaad helaysaa baxru sariic baxru sariicaad heli baxru sariic ow maxaad ka koobnayd tafciladaadu maxay ahayd mustafcilun mustafcilun faacilun buu ahaa waaye mustafcilun mustafcilun fiiri marka nuunka markaad ka bilowdo hal jiitin iyo reeb hal jiitin iyo reeb waa mus iyo taf laba sababo khafiifa weeyaan ciluntiinoo kusii xigtaayo laba laba goobaabin laba laba jiitin iyo hal goobaabinaan ku dhahay waad haysataa mustafcilun kale haddana sidoo kale u daa'iradaas abaad ku daba wareegan la warwareego fiirfiiri markaa waxaad heli baxru sariic baxru sariica markii la waadixiyo maxaa la yidhaahdaa laba sababoo khafiifa lagu bilowdaa iyo watad majmuuca oo gadaashooda yahay waayahay laba sababoo khafiifa iyo watad majmuuca laba sababoo khafiifa iyo watad majmuuca isku xigsaday intaasaa la yidhaahdaa kow waa baxru sariica wey haddana waxaan ku dhihi jiimka bilow jiimka waxaa kuugu hoos yili hal goobaabin iyo reeb nu daalkiibaa kusii xigoo hal goobaabin iyo reeba kuugu xigay marka halkaa markaa ka bilowdo waxaad helaysaa baxru munsarix baxr la yidhaahdo ayaad helaysaa le sariix waa ka soo baxnay munsarixaad heli munsarixna muxuu ka koobnaa mustafcilun mafcuulaatu buu ka koobnaa mafcuulaatu marka mus markaad tidhaahdo waa jiimkaad ka bilowdaye waa sabab khafiifa taftana waa sabab khafiifa ku xigo ciluntii watad majmuuca wey mafcuulaatu markaad tidhaahdo hore u soco yani ilaa ra'diga tegaysaa hal reeb mus waxaa arkay maf waa sabab khafiifa we u waa sabab khafiifa cayni wow laisku reebo we hal xariiq iyo reeb we laa tudan waa watadkii mafruuqa waa ujeedaa waa jiitin iyo reeb iyo jiitin waa ujeeda intaas weeyaan baxarkaasna waxaa la yidhaahdaa baxru munsarix ayaa la yidhaahdaa baxru munsarix ayaa la yidhaahdaa isaguna muxuu ka bilowdaa baa nidhi laba sababoo khafiifa laba sababoo khafiifa baxru munsarixa ayuu buu ka bilowdaa laba sababoo khafiifa iyo watad majmuuca iyo laba sababoo khafiifa iyo watad mafruuqa ayuu ka kooban yahay waa intaas weeyaan waxaan gelaynaa daalkii baan tegaynaa markaad daal ka bilowdo oon ku yidhaahdo daal ka bilow waxaad heli baxrul khafiif baxar la yidhaahdo ayaad helaysaa daalka markaad ka bilowdo waxaa kuugu hoosiila hal jiitin iyo reeb waxaa kuugu sii xigay laba jiitimood iyo reeb waxaa kuugu sii xigay hal jiitin iyo reeb iyo hal jiitin iyo reeb wahaakada marka baxrul khafiif lagu yidhaahdo wuxuu ahaa asalkiisu faacilaatun mustafcilun faacilaatun uu ahaa mustafci markaan kala gooyo hadda garo waa mustafciluntii watadkii majmuuca ahaayoon mafruuq ka dhigay mustafci aan ku istaagay caynkaan ku istaagay watad mafruuqaan ka dhigay marka daalka markaanu ka bilowno baxarka layidhaha baxru khafiifaan helaynaa baxru khafiif waxa weeyaan sabab khafiifa sabab khafiifa iyo watad majmuuca oo sabab khafiifa ka dambeeyo iyo oo ku sii xigo yacni maaragtay sabab khafiifa iyo watad mafruuqa sidaas ayaa lagu helaa baxarka layidhaha baxru khafiifna isna halkaasaan uga tegnay waxaan tegaynaa kaafka kaaf markaad ka bilowdo baxru mudaaric baxar la yidhaahdaad heli baxar mudaaric muxuu ahaa muxuu ka koobnaa tafcilooyinkiisu mafaaciilun faacilaatun faaci haddaa era ku istaago watid mafruuqa waad ujeedaa kaafka ka bilow mafaa markaad tidhaahdo laba xarako laba jiitimood iyo iyo goobaabin soo maysatid oy ku xigto hal jiitin iyo goobaabin hal jiitin iyo goobaabin iyo hal jiitin goobaabin iyo hal jiitin oo kusii xigo fiirsa marka ila kaafkaynu ka bilaabaynaaye kaafka markaynu ka bilowno mafaa waa watadkii majmuuca ahaa ciilun laba sababo khafiifa waaye faaci watadkii mafruuqa ahaa waa kaasa faaci waa hal reeb hal jiitin iyo reeb iyo hal jiitin watadkii mafruuqa ahaa ee la kala geeyey weeyaan halkaasna waxaan uga soo baxnay baxar mudaaricaanu ka baxnay ra'daanu tegaynaa ra'da maxaa noogu hoos qornaa alraa waxaa noogu hoos qornaa hal jiitin iyo reeb hal jiitin iyo koobaabin oo reeb ah ayaa noo qornaa wahaakada markaasoo kale iyo waxaa ku sii xigay hal jiitin iyo goobaabin iyo hal jiitin oo watadkii mafruuqa ahaa waxaway markaanu ka bilowno ra'da markaanu ka bilowno oon ku idhaahda ra'da ka bilow waxaad helaysaa baxar kaliya baxru mukhtadab ayaad heli baxru mukhtadab baad helaysaa oo markaas wuxuu noqonayaa tafciilooyinkiis muxuu ahaa baxru muqtadab wuxuu ahaa mafcuulaatu mustafcilun mafcuulaatu mustafcilun buu ahaa hore u soo baratay tafciilooyinkaasi markaad yani waxaan ku nidhi ra'da ka bilow baan ku idhi maf waa u jeedaa cuu waa u jeedaa laatuda waa kuwaas wadadka mafruuqa kuugu xigo sidaa ku sii wad mustafciluna kuugu sii xigaysa markaas weeyaan calaamadii aan kuu dhiga ku warwareeginaysa daa'iradii iyo goobaabintii xariqtimii aan ku warwareego adigaa arki doono kan ugu dambeeyo waa markaan ku idhaahdo nuunka ka bilow nuunka waxaa kuugu hoos yilay hal jiitin iyo reeb hore markaa u socoto hal jiitin iyo reeb iyo hal jiitin macanaa reeb markaan ku idhaha goobaabintan u jeedaa horaa usii soconaysaa hal jiitin iyo reeb haakada saas hal jiitin iyo reeb ayaa kuugu sii qorna waxaad heli baxarka lidaahdo baxrulmujtaf ayaad helaysaa kii hore muqtadab buu ahaa mujtafi baad helaysaa baxr mujtaf baxarkan baxr mujtaf la yidhaahda muxuu ahaa mustafcilun ci markaa ku ku istaago ogow waa watad mafruuqe mustafcilun faacilaatun mustafcilun faacilaatun baa la yidhaahdaa markaasoo kale mus waa u jeedaa tafciida isaysatana wadkii mafruuqa waa u jeedaa weeyaan saw khafiifa hormaray waa kan ugu dambeeyo saw khafiifa hormaray waxaa ku xigsaday watad mafruuqa ku xigsaday watad mafruuqa ayaa ku xigsaday saasuu noqonaya mustafcilun faacilaatana markaa kuugu sii xigaysa weeyaan waxaa kada sidaasaad ku wadi weeyaan waxaad daa'iradaasna waxaa la yidhahdaa daa'irat lmushtabih waa midda ugu tirada badan nuunka ugu dambeeyey baxrulmushtahi buu ahaa waanu ka soo baxnay lixdoodii tawdiixoodina waan aragnay daa'irada ugu dambayso midda shanaad ah oo casharkeenna aan ku soo khatimi doonna haddii alla yidhaahdo waxaa la yidhahdaa daa'irat almuttafaq daa'irat almuttafaq waxay kulmisaa laba baxar oo keliya baxar waxaa la yidhahdaa baxrulmutaqaarib baxarna waxaa la yidhahda baxrulmutadaarik ama mutadaarak kii aad tidhaahdaba waxaad samaysaa daa'iradii qoro ama seerkalkii ama goobaabintii qoro goobaabinta markaad qorato xariiq dheer ka bixi miimku kor qor waxaad ku hoos qortaa miimkaasi laba jiitin iyo hal goobaabin hore uga soco ee haddana horteeda waxaad xariiq dheer baxsataa inta bixisid kaafku kor qoro kaafku kor qoro marka waxaad ku hoos qortaa hal xariiq iyo reeb hore uga soco laba xariiqtin iyo iyo jiid iyo iyo iyo goobaabin qor hore u soco ee hal xariiq iyo goobaabin ku xiro ku qoro hal hal xariiq iyo goobaabin qor hore uga soco laba xariiq iyo goobaabin qor hore uga soco hal xariiq iyo goobaabin qor hore uga soco laba xariiqtimo iyo iyo goobaabin qor hore uga soco hal xariiq iyo goobaabin qoro intaasaan kuugu qoro daa'irada korkeedii intaasaan ku qoro ku iri ayib halkaa markaa maraysa waxaan ku yidhi baxru daa'iradan daa'irat lmuttafiq la yidhaahdo waxaan ku yidhi daa'iradan daa'irat lmuttafiq la yidhaahdaa laba baxari ku kulmisay baxru mutaqaarib baxr mutaqaarib iyo baxr mutadaarig baxr mutaqaarib markaa rabto miimka ka bilow baxr mutaqaarib muxuu ka koobnaa wuxuu ka koobnaa tafcilooyinkiisa waxay ahaayeen facuulun facuulun facuulun bay ahayd facuulun soo maaha maxaa lagu bilaabay watad majmuuca ku bilowday isagoo khafiifa kuwad miimka hoostiisa maxaan ku idhi laba xariiqtimo iyo iyo goobaabin ku qoraan ku idhi facuul waaye watadkii mafruuq majmuuca ahaa luntii baa kuugu xigsatay facuulun waxaad tidhaha facuulun facuulun saasaad u wadi waa sahlan yahay macnaheedu waxa weeye watad majmuuca ka bilow saw khafiifa ku xiji baxru mutaqaaribaad heli baxarka labaad waa baxru mutadaarig baxru mutadaarig kaafka ka bilow isagana sawka khafiifkaa horeeyo maxaa yaele kaafka hoostiisa hal xariiq iyo goobaabina kuugu taallo waxaa kuugu xiga laba xariiq iyo goobaabin marka macnaheedu waxa weeye sabab khafiifa hor maray iyo watad majmuuco ku xigsaday oo ka daba maray gadaal maray oo muxuu ahaa baxrulmutadaarig faacilun faacilun faacilun faacilun buu ahaa sidaa dheh marka un ku wad wareeji kaafka ka bilow faacilun ku xiji faacilun faacilun wahaakada buxuurtaas marka ee lix iyo tobanka ahaa waynu haysannaa dhammaantood daa'irada shantaa daa'iro ayuu sheikhu noogu kulmiyey khaliil ibni axmed alfarahidi raxmatullaahi calayhi daa'iradii koowaad waxay ku kulmisay saddex lix iyo toban baan tirinaynaa saddex ilaan khaliil axmed shan iyo toban buu lahaa laakiin dawaa'irtan kale akhfashka saciid ibn mascada ku daray waa dogtiin akhfash alawsad ayaa midka mutadaarigka layidhaha ka dabageeyey sidaan horeba kuugu soo sheegay marka ay dawaa'irtaas intaani kuu kulmisaa lix iyo tobankaa baxar daa'iradii koowaad waxay kuu kulmisay saddex altawiilu waalmadiidu waalbasiitu lix iyo tobankan kuu tirinaya la soco daa'irada labaad labay kuu kulmisay alwaafiru waalkaamilu shan baxar baad haysataa daa'irada saddexaad saddex bay kuu kulmisay alhasaju waalrajasu waalramalu saddex iyo shan markaa isku dirta sideed baad haysataa saddex daa'iro iyo sideed baxar baad haysataa daa'iradii afraad waxay kuu kulmisay lix baxar bay kuu kulmisay alsariicu almunsarixu alkhafiifu almudaaricu almuqtadabu almujtafu lixdaas markaa sideed ku darsato afar iyo toban baad haysataa daa'irada shanaad oo daa'iratulmutafiq la yidhaahdana labay kuu kulmisay mutaqaarib iyo mutadaarig afar iyo tobankii markaad labadan ku darsatana lix iyo tobankii baxar halkaas ayaad ku haysataa hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam sidaan horeba u sheegay dawaa'irtaas codka waa adag tahay siday dadku ugu fahmaan ilaa qofun ilaahay fahmo badan oo siiyey oo isagu maaragtay codkaas ka tatabuco raarraadiye mooye waa adag tahay waxaynu u baahan tahay in ardayda galaas loogu sharxo sabuurad loogu dul qoro oo markaa ay saa u arkaan amase qolada aan markaas darsiga fadhin fiideo inta loogu sameeyo macallinkii oo sharxay ay arkaan oo dawaa'irtii iyo maaragtay qorayo ay saa loogu tuso mooye way adag tahay ilahay idankiisa in sha allahu tacala in la fahmo ayaan ilahay subxana wa tacala ka rajaynaya hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin